الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتاب القضاء kitaab alqadaa waa kitaabka shan iyo tobnaad oo ka mid a kutubtan waxa weeye cumdata axkaam uu koobay kitaabu alqadaa alqadaa waa alxukm xukumka ayaa loo jeedaa asalkeeda qadaa waxaa la yidhahdaa ixkaamu lmri ixkaamu lamri ayaa qadaha la yidhahdaa xagga luuqada ilahay waa tuulaa markuu samada waadka ka hadlayey faqadaahunna sabca samaawaatin fi yawmeyn ay allah subxaana wa tacaala wuxuu ixkaamiyey oo diyaariyey laba maalmood uu ku diyaariyey samadi toddoba samu ka dhig marka ixkaam taasaa la yidhaahdaa amaa xagga sharciga marka la loo jeedo la fasirayo macnaha halkan uu loo keenayo waxaa la yidhaahdaa alqadaa wa alxukmu bayna annaas waa alxukmu sharciy weeye oo dadka dhexdooda la kala xukumayo waa ilzaam wax lagu laaziminayo iyo dadkii ishaystay oo la kala saarayo taasaa la yidhaahdaa marka waxay culamada ku tacrifiyaan tabyiinu alxukmi asharciy waalilzaami bihi الشرعي والإلزام به وفصل الخطاب وفصل الخصومات آه. in la kala saaro xukumkii la caddeeyo laguna ilzaamiye markaa qofkii xaqa lagu yeeshay kabacdina markaa la kala saaro dadkiis haystay taas ayaa la yidhaahdaa qada waa maxkamadda markii labada qof la kala saaray asalka kitaabka qur-aanka iyo sunnahaba waa ku soo aroortay ilahay waxau kitaabka qur-aanka ku leeyahay faxkum bayna annaasi bilxaqi ku kala xukun dadka xaq oo dadka dhexdooda xaq ku kala xukun ayuu leeyahy waan ixkum baynahum bima anzala allah ku xukum wixii ilaahay uu soo dejiyey ay kitaabka iyo diinta islaamka ku xukum waa kaas sunnahana nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan baa kaga sugnaatay saxiixeynka xataa waxaa ku soo arooray xadiidkii cumar xadiidkii an camar inuu nebigu yidhi camar ibn caas nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ida ida ijtahada alxaakimu faasaaba falahu ajraan waida ijtahada faakhdأa falahu ajr hadduu xaakimkii ida ijtahada alxaakim ay qaadigii waa xukumayay hadduu ijtihaado oo asiibo xaqii laba ajar baa loo qorayaa xaqii uu asiibay iyo dadaalkiisii hadduu khaldamana dembi maleh hal ajar baa loo qorayaa axaadiis badan marka ayaa ku sugnaatay qadaha oo loo daliishadaa waajmaca waajmaca almuslimuuna muslimiintuna waa ku ijmaaceen calaa mashruuciyatihi waana waajib oo in la isku xukuma diinta islaamka waa waajib oo waxa weeye qawaaniinta iyo waxyaalahaas oo dhan baatil weya in la isku xukumo waa in diinta islaamka la isku xukumo fadli weyn iyo wanaag baana ku jira oo dadkii waa lagu kala saarayaa xukm waayo sharciya xuduudda ilaahay baa lagu oofinayaa maxkamaddii wax walbay fulinaysaa waa wax loo baahan yahay laakiin in la dalbado ma fiicno waataynu soo marnay waa laga digay aad iyo aad bayna selafku uga carari jireen inay xukum qabtaan oo waxa weeye qadaha ay galaan li'annahu qofku qada hadduu dhex galo aad buu khatar ugu sugan yahay oo waxa weye xaalkiisu waa arrin aad iyo aad u khatara buu noqonaya waana aakhirana dee waxa weeye qofkii haddii cadligiisii iyo wanaagiisii uunan furan oo waxa weeye uu hawadiisa raaco arrin aad iyo aad u khatara weeye axaadiista marka ku soo aroortay aadaabta ay leedahay ayaynu ka sharaxaynaa insha allah الحديث السابع والستون بعد ثلاثمائة صدح بوغل إيه لحدا يتضوي حديث كا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد حديث كان واحد المعروفة meelo badan baana loo deliishadaa waxay marka caaisha tiri nebigan ka maqlay calayhi salaatu wassalaam man ruuxii axdatha waxa cusub ee xadath la yidhaahdaa ay ku soo dara fii amrinaa haadaa ay fii diininaa haadaa diinteenna qofkii ku soo dara maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fa huwa raddun ay marduudun calayhi isaga ayaa lagu celinayaayo baatil wey laga aqbali mayo marka ilaahayna ka aqbali mayo adduunkana waa lagu radiyaya oo waxa weeye qofkii ula yimaadaa waa ku radiyaya kaina mankaan ciduu doona ha noqdee wa fii lafdin lafdi kale waxa waa man camila qofkii sameeya camalan camal laysa calayhi amruna aan diinteenna ka mid ahayn fa huwa raddun ay marduudun waa lagu celinayaa xadiidkan marka fawaa'id jaliil uu leeyahay aad iyo aad buu cadiim u yahay waxa uu yidhi imaamu nawowi raximah allahu tacaala marka xadiidkan sharaxayo qaala imaamu nawowi wa hada alxadiidu qaacidaة cadiima min qawaacid اlislaam wa min jawaamici kalimihi salى allahu alayh waalih wasalam waxa uu yidhi xadiidkana waa qaacido cadiima oo qawaacidda islaamka ka mid ah afarta xadiid oo culummadu yidhaahdaan diinta islaamka ayaa ku dul wareegta ayuu ka mid yahay oo wuxuu radinayaa wax walba oo baatila bidco xukum khaldan ayu nooc buu radiyayaa waana min jawaamic alkelim jawaamic alkelim waxaa la yidhaahdaa lafdi kooban oo fudud oo la xifdin karo laakiin macno weyn xambaarsan sida lafdigaan oo kale aada u yar sidoo kale imaamu nawowi raximah allahu tacaala markuu sharxiisa sii waday waxa uu yidhi wa qaala aydan fainahu fain fainu ayu xadiidin macnaha ayu xadatin wax walba oo waxa weeye xadatha waa la waa lagu radeeyayaa xadiidkan noocuu doono ha noqdo bidac ha noqdo ha noqdo maaragtay xukum khaldan khuraafaad la keenay ayu nooc waa lagu radiyaya leanna waa qaacido oo waxay wax walba radiyaysa sidoo kale waxau yidhi imaamu nawowi wa fii hada alxadiidi daliilun daliil baa xadiidkan ku sugan liman yaquulu min alusuuliyiin usuuliyiinta qaarkood baa waxay yidhaahdeen ina annahya yaqtadi alfasaad nahyigu waxa uu keensadaa fasaad oo waxa la islagaa nahiyo haddaad samaysid baatil weeye faasid weeye saas daraaddeed haddaad bidca la timaadid cibaadadaadi faasid bay noqonaysaa sidoo kale waxa uu yidhi imaamu nawowi wa hada alxadiid xadiidkan yanbagii xifduhu in la xifdiyo oo lagu dadaalo ayaa wanaagsan wa isticmaaluhu loo isticmaalo fi ibطaali اlmunkaraat wax walba oo munkara in lagu radiyo wa ishaacatuhu bayna الnaas dadkana lagu nashriyo waxa weeye cid walba loo sheego oo waxa weeye dadka la baro ayaa wanaagsan sababto waxa weeye waa qaacido jaliila marka in aad iyo aad istidlaalkiisana la badiyo meel walba loo deliishado wa fiihi daliilun daliil baa ku sugan sidoo kale على أن الأsل في العباadات الxdr عibaadaadka wax alla wixii ilaahay lagu caabudayo qofku inuuna samayn karin إilا bdliil falaa yushracu wax loo sharciyanayo ma jirto ilaa inuu daliil la yimaado mooye oo qofku wuxuu doono isama samayn karo ma ziyaadin karo kama nusqaamin karo wax aan ilaahay rasuulku sharciyayna ilaahay uguma dhowaan karo sidoo kale qaala nawowiy raximah allahu tacaala waxa uu yidhi fiihi daliilun daliil baa ku sugan calaa ana alma- calaa ana alma'khuud bil- ah, bilcaqd alfasid bilcaqdi alfasid bil- eh, waxyaalaha waxa weeye inuu marduud noqonayo wax walba oo heshiisa oo waxa weeye baadil ahaa matalan heshiis baa la galay ballan baa la galay waxbaa la kala gatay kulli waa faasid wey oo waa la radiyayaa maadaama uu waxa weeye diinta ka mid ahayn maadaama uunan diinta ka mid ahayn aad iyo aad ayuu marka xadiidkaani fawaa'idiisu u badan yahay sidoo kale waxaa laga qaadanayaa imaam nawowi waxa uu yidhi sidoo kale wa fiihi daliilun daliil baa ku sugan calaa ana man ibtadaca fi ddiini qofkii diinta bidca ku soo dara bidcatan laa tuwaafiqu sharca aan sharciga waafaqaynin in lagu radeeyo oo lagu celinayo oo ay marduud tahay oo baatil tahay oo waxbay laga aqbalaynin marka xadiidkaa fawaa'idiisu waa badan tahay sidoo kale sheekh naasir sacdi raximah llahu tacaala waxa uu yidhi wajhu munaasabati alxadiid xadiidkan wajhu munaasabati hada alxadiid xadiidkan sababta loogu bilaabay kitaabu alqada waxa weeye macnaha loo jeeda waxa weeye oo lagu baraarujinayo low tabayana hadday caddaato ana xukma alqaadi mukhaalifun liamri arasuul fainahu yuraddu macnaha dhan oo xadiidka loo keenay kitaabkan loogu bilaabay waxa weeye hadday la ogaado qaadigu inuu khilaaf xukumay ama laaluush qaatay ama waxa weeye uu masaladii ku khaldamay waa lagu radinaya oo qofkuu u xukumay qiil uma noqonayso qaadiga ayuu xukumay maadaama la ogaaday inuu kitaabka iyo sunnaha khilaafsan yahay xukumkiisu waa lagu radiyayaa waxaan leeyahay xukumkaagaasi sawaab ma aha aayaddaa iyo xadiidkaasaad khilaafsan tahay saasaa ilaahay rasuulka uxukumay waa lagu radiyayaa marka taas ayaa marka munaasabada loo keenay taa weeye liannahu waxa wax lagu xukumaa wixii kitaabka iyo sunuhu kutusaan wey qaala imaam sancaani waxa uu yidhi yufiidu ana kula camalin laysa calayhi amruhu sala allahu alayh wasalam marduudun in la celinaayo hadduu marka qaadigii wax xukumay xukumayna wax khilaafsan kitaabka iyo sunnaha ka mid ma aha waxa weeye maaragtay xukumkii nebiga calayhi salatu wasalaam isagaa lagu celinayaa marka sidoo kale xadiidka waxaa laga qaadanayaa ayu camalin camalkuu doona ha noqdee qofkii camal sameeya oo markaas aan ka qaadanaynin camalkiisa kitaabka iyo sunnaha in lagu celinaayo oo lagu radinaayo ayaanu ka qaadanaynaa way marka a sidoo kale waxaynu ka qaadanaynaa qofka a mutahamka oo wax lagu tuumo bayina inay wixii ku caddahay baa la rabaa laakiin axaadiista soo socota ayaa caddayn doonta taas oo si fiican u waadixin doonta الحديث الثامن والستون بعد ثلاثمائة صدح بقول إيه اللي احنا يسديد حديث كا عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيتري آه دخلت هند هند بنت عتبة وامرأة أبي سفيان هند وحا صوغ شيء بيتري دخلت وحا أصوغ شيء نبيك هندو gabadha hindo la odhan jiray hindadaas oo ahayd bintu cutba gabadhii cutba dhalay waxaana qabay oo ay ahayd imra'atu abi sufyaan abu sufyaan ibna xarb ayaad amiiru quraysh waa oo macruufa ayaa gabadhan qabay calaa rasuuli illahi sal rasuulka ilahi bay usoo gashay fa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahi ina abaa sufyaan ninka abaa sufyaan la yidhaahdo rajulu nin weeye shaxiixun bakhaylah shaxiix waa qofka aan waxba bixin aad xoolaha ugu dhegan wala bakhaylka ayuu aad uga sii sarreeyaa shaxiixu waay maxay tahay marka cilladda ay bakhaylnimada ku sheegaysa laa yucdini ima siiyo min annafaqati biilka maa yakfiini wax igu filan wayakfii baniya iyo ilmahayga ku filan wax aniga iyo ilmahayga nugu filan nama siiyo ilaa maa akhadtu min maalihi bigayri cilmihi ilaa wax aan ka qaato maalkiisa isagoo aan ogeyn mooye ilaa maa akhadtu aladi akhadtu waxaan ka qaato min maalihi maalkiisa bigayri cilmihi isagoo aan war u haynin oon ka xada macnaha fahal calaya arrintaa marka aan sameeyo fahal calaya fi dalika min junaax ay min ismin dembi ma ku leeyaha arrintaas oo waxa weeye dhibaata ma igu jirtaa faqaala rasuulu llahi sal ly slm rasuulka ilahi waxauu yidhi khudii qaado min maalihi maalkiisa ka qaado bilmacruufi si macruufa biilkiina wax idinku filan oo si macruufa u isticmaal maa yakfiiki wax kugu filan wa yakfii ku filan baniiki ilmahaaga xadiidkan qisuu lahaa baa la yidhi nabiga calayhi salatu salaam markuu fatxi maka uu furtay waxa weeye ayuu dumarka wacdiyey oo waaniyey oo beeco ka qaaday buurta safa agteeda ayuu beeco kaga qaaday baa la yidhi aayadda qur-aankaa oo mumtaxina ku jirta yaa ayuha nabiy ida ja'aka almu'minaatu yubaayicnaka calaa anlaa yushrikna billahi shay-an walaa yasriqna walaa yaznina walaa yaqtulna awlaadahuna walaa ya'tiina bibuhtaana yaftariinahu bayna yadiina waarjulhin waxaa ka mid ah marka beecadaa walaa yasriqna markuu nebigu sidaa dumarkii u waaniyey ayaa hinda waxay isku ogeyd awel inuu ninkeedu xogaa gacan adag yahay markaa hadba wixii ciriiri ku noqda isagoon ogeyn ayay ka qaadan jirin maalkiisa umana sheegi jirin daahirka marka waa nooc sariqa ah laakiin hadda maslaxad baa ku jirta oo waxa weeye ilmihii bay ku biilaysaa waxay tiri marka wixii aad samayn jirtay dembi baaba kugu sugan nebiga waa inaad arrintaan weydiisaa istiftaa weeye marka arrintaan oo kale fadwo ahaan bay nebiga ugu timid rasuulka ilaahi saasaan sameeyaa maalkii wixii aan ka qaato jeebkiisa iyo waxaan kala baxo oo waxa weeye xoolihii meeshii yeleya aan ka qaato oo ilmihii ku nafaqeeyo dembi ma ku leeyahay nebigu wuxuu yidhi marka khudii min maali ka qaado bilmacruufi ha iska qaadan oo maalkiisaa rabtid ha ka yeelin oo dumarka qaar baa waxa weeye maalkii baabi'inaya oo ninkii kula collaytamaya oo la dagaalamaya inuu dhaqaalaba yeesho lama rabo saas oo kale khudii min maalihi bilmacruufi si macruufa macruufka waxaa la yidhahdaa sidaa nebigu u fasiray maa yakfiiki wixii kugu filan oo biilkaagi nafaqadaada kugu filan oon faakahaysi iyo kibir iyo fasahaad ahayn wayakfii ku filan baniika carruurtaada nafaqadii macruuf u qaado maxaynu marka xadiidka ka qaadanaynaa awalan marka ugu horraysa waxaa laga qaadanayaa xadiidkan waxa weeye fawaa'id aad iyo aad u fara badan iyo axkaam ayuu leeyahay waxaa ka mida marka sharaxa ayuu imaamu nawowi axkaamtiisa iyo sharaxa aad ugu dheereeyey oo ku caddeeyay saxiix muslim markuu sharaxayo ayuu si fiican ugu sharaxay marka qofkii raba horta iyadoo tafsiira halkaas ugu noqon karaa laakiin waxaynu ka qaadanaynaa marka ugu horraysa wujubu nafaqa nafaqati الzawja wاlawlaad alfuqaraa wاlsibyaan wاlducafa carruurta yaryarka ah oo aan shaqaysan karin ama hadday markaa roon roon yihiin faqri oo waxba haysan iyo xaaska inay ninka waajib ku tahay inuu nafaqeeyo ayaa xadiidka laga qaadanaya laba waxaynu ka qaadanaynaa ana nafaqata nafaqadu waxay ahaanaysaa bilmacruuf ma aha faakahaysi iyo waxa weeye kibir ee waa bilmacruuf bilmacruuf ayay ahaanaysaa oo waxaa la rabaa wax dadka macruuf waxaa la yidhahdaa waxa dadkaa marka la mida waxa ay isticmaalaan oo ku filan oo aan faakahaysina ahayn ciriirina ahayn waxaynu kaloo ka qaadanaynaa jawaazu inay bannaan tahay qofka dumarka ah kalaamkeeda iyadoo haddii qaadiga ay timid maxkamadii lilxaaja in hadalkeeda la dhegaysan karo oo waxa weeye markaas ay danteeda sheegan karto oo macnaha halkaa waxaynu culimada qaar waxay leeyihin macnaha gabadha kalaamkeeda waa cawra marka inay hadasha ma aha afka iyo waa inay mare gelisaa iyo waxaasi wax waa takaluf wey waxaynu kaloo ka qaadanaynaa jawaazu dikri اlinsaani inuu qofku sh- lagu sheegi karo bimaa yakrahu wax uu karaahsanayo laakin bishardi lishakwa walfutya walqada waxa weeye waxaa jira qiibo waxaan ahayn qiibada lix arrimood oo laga soo reebo waxaa ka mid ah shakwada qof baad ka dacwoonaysaa qaadigaad uga dacwoonaysay ayaad u sheegaysaa dhibaatadiisii dhibtaasuu igu sameeyey saa iyo saasuu igu sameeyey sida ayadda gabadhaana tiri bakaylnimay ku sheegaysaa ku dacweynaysaa marka taasna qofku waa karaahsanayaayoo ma raba in la yidhaahdo dhibtaasuu qofkii sameeyey haddaan marka kiibo laga wadin in inta meel lala fadhiisto dadka loogu sheekeeyo waa kiibo laakiin markay arrintu tahay maxkamad iyo qadaa waxa weeye shakwadu waa bannaan tahay kiibana maaha waxaynu kaloo ka qaadanaynaa shan fiihi mas'alatu mas'ale la yidhaahda waxaa jirta mas'alatu addifr waxaana weeye macnaheedu qof baad maal ku leedahay ka qaadan kari weyday oo waa kaa inkiray ama waa kuu diiday ama waa ku warwareejiyey qofkaasi fursad baad heshay marka aad maalkiisibaa gacantaada soo galay si aad qaab uga qaadan kadhid baad heshay ma ka qaadan ka dhaawaxaagii oo waxa weeye si xatooye ah ounan ogeyn ama khiyaano ah ama aad u samaysid ma uga qaadan ka dhaa masaladaas culammadu saddex qowl bay ka leeyihiin qaar waa diideen qaarna waa ogol yihiin qaarna bitafsiil bay yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen qolada tafsiilka tiri qolada diiday garanay qolada ogolaateena garanay qolada tafsiilka waxay yidhaahdeen mafsada ka imaanaynin oo waxa weeye weliba waxay yidhahdeen wixii nafaqada iyo waxa lamida i waa samayn karaa sida gabadhaa loo fadwooday oo waxaa khiyaano laakiin lama ogola oo xadiis baa jira odhanaya walaa takun man khaanaka cidii ku khiyaantaha khiyaani calaa kulli xaal masaladaas khulaasadeeda waxa weeye qofka maalkiisii qofka ka dhacay ama ka qaatay ama ka inkiray hadduu fursad u helo oo waxa weeye uu wixiisii ka qaadan karo iyadoon dhibaato kale ka ratimaynin wuu ka qaadan karaa oo waxa weeye ma aha khiyaano iyo tuugo matalan tusaale qof baad lacag ku leedahay ka soo saari kari weydi maalintii dambe baa waxaa gacantaada soo gashay lacag uu leeyahay oo aad u heshay wakti jaanis u heshay ama lacag buu ku dhiibtay ama isagiibaaba dayn kugu yeeshay si hadhow waxa weeye inta waxaagay kala herdid waad baaqigiisii siin kartaa ood odhan kartaa anaa awalba intaa kugu lahaa mana diidi karo isma uu dagaal iyo muran ma keeni karo sababto waa xaq lagu lahaa wey taas marka waa bannaan tahay wax bannaan weeye lix waxaynu ka qaadanaynaa ikhtilaaf alculamaa ikhtalafa alculamaa culamada waxay isku khilaafeen hal hada alxukmu min annabiyi sala allahu alayh wasalam lihinda xukumkaa nebigu uu hinde fa uu siiyey ma qadaabaa mise waa fadwa sideeda xukumkaa uu yidhi nebigu ka qaado maalkiisa wax kugu filan ma qadaabaa oo waa qaab maxkamadeed miyaa mise waa fadwo sababta marka loo kala saarayo haddii fadwo la yidhaahdo waxbaa ka dhalanaya haddii qado la yidhahdana waxbaa ka dhalanaya oo way kala duwanaanaysaa haddaynu naraado qadaabu ahaa waxaa ka dhalanayaa fiihi alxukmu cala algaa'ib qof maqan in la xukumo ayaa ka dhalanaysa haddee mana haboono qof maqan oo la dhegaysan qof baa dacwo keenay qofkii dacwadii markuu keenay iyadoon qofkii kale la dhegaysan oo khasmigii kale la dhegaysan lama xukumi karo marka taas awgeed haddii la yidhaahdo arrintaana qadaa bay ahayd haddee abu sufyaan meesha lama keenin lamana dhegaysan see loo xukumayaa marka qof maqan suurtagal ma aha wey haddaynu naraado marka arrintaas waxay noqonaysa in la yidhahdo qada ma ahayn haddii la yidhahdo laakiin fadway ahayd waxaa ku sugan daliil oo la odhanaayo qofkii hadduu maqan yahay xataa fadwadii waa la fadwoon karaa oo waxaa la odhan karaa qofkaani hadday waxa aad sheegaysa run tahay saa iyo saasaad samayn karta marka hadday fadwo ahayd aynu naraado waa fadwo markaa daliil baa ku sugan qof maqan in laga fadwoon karo sidoo kale haddaynu naraado qaday ahayd waxaa ka dhalanaysa arrintaasi inay hinde keliyaas gaar ku ahayd oo aan hadhow la xukumi karin qof ilaa waxa weye maxkamadda in la keena mooye laakiin haddii fadwo la yidhaahdo hinde iyo kayrkeed ba u banaanaanaysa calaa kulli xaal sida saxiixa culummadu waxay u badan yihiin arrintaana inay fadwo ahayd inaynan qado ahayn oo su-aal ay weydiisay oo nabigu u fadwooday u yidhi haddii masalan ka qaado maalkiisa ila waa xaq ay lahayd soo maaha nafaqadii ay lahayd wey wax kugu filan si macruufa u isticmaal marka waa fadwa la yidhahdaaye qada ma aha waayo haddii la yidhahdo waa qada waxyaalo badan baa ka dhalanayo oo qofkii gaa'ib oo iska maqan oon la dhegaysan hadduu hadhow la dhegaysan lahaa odhan lahaa waa beenteed hadde waxa weeye bayine ayaa laga rabi lahaa leanno qada markay noqoto bayine iyo xaalad badan ayaa laga rabaa sidoo kale waxaanu ka qaadanaynaa xadiidka fiihi ictimaadu bilcurfi curfiga in la ictimaado fi lumuuri alatii laysa fiiha altaxdiid biilka reerkao kale lama xadidi karo oo waxa weeye sharcigu ma xadidin leannahu curfiga meel walba isku biil ma aha laba magaalo oo isku waddana ayaan isku kharash ahayn oo isku biil ahayn oo kala duwan saas daraaddeed marka lama xadidi karo curfiga ayaa loo celiyaa hadba meeshaa wixii dadka ku filan oo isticmaali karaan baa laga dhiga alxadiid altaasic wasituun bacda talaatimiya saddex boqol lixdan iyo sagaal xadiidka can umi salama radia allahu canha waa xaaska nebiga calayhi salatu salaam ilahay ka raali noqdee waxay tihi ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ilahi waxa uu maqlay samica waxa uu maqlay jalaba jalabata khasmin jalaba waa rafcu sawt waa dadka buuqa markay isdhex galaan oo waxa weeye dad murmayo oo buuqaya buu maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waa rafcu sawt ayaa loo jeedaa jalaba ha marka oo ikhtilaad markay weliba isdhex galaan oo dad hadalkoodii murmayo hadalkoodii isdhex galay jalabata khasmin dad doodaya marka khasmin waa jamac waa dad doodaya ayuu nebigu maqlay khasmi waa la yidhahdaa qofka keliya jamacana waa la yidhaahdaa labada qof laakiin waxa la yidhaha khasmaani baa la yidhahdaa marka wuxuu maqlay ilahi waatula wahlaa taaka naba'u lkhasmi id tasawara lmixraab marka jamacana waa la dhahaa mufradkana waa la dhahaa marka jalabata khasmin ayuu maqlay dad buuqood oo ishaysta buu maqlay oo bibaabi bibaabi xujrati xujrada waa qolkii nebigu uu deganaa albaabka nebiga calayh sl salaam buu ka maqlay dad taagan oo masaajidka gudihiisa ku murmayo wax isku haysta fa kharaja ilayhim uu usoo baxay fa qaala waxa uu yidhi wuu waaniyey waxa uu yidhi alaa inamaa ana basharun mitlukum alaa hooyahay tanabahu waclamu tegmada waa baraarujin weeye inamaa anigu in kale maahee anaa anigu waxaan ahay oo keliya basharun bashar baan ahay mitlukum idinkoo idinkoo kalaa laakiin de waa la ii waxyoodaa oo waan idinkaga duwanahay dhankaa laakiin sida kale bashar baan ahay wainamaa ya'tiinii waxaa ii imaanaya alkhasmu kuwii doodaayey falacalla oo nebigu wuxuu rabaa dadkii doodaya inuu kala saaro falacalla waxaa laga yaabaa bacdakum qaarkiin an yakuuna inuu ahaado ablaga min bacdin inuu midka kale ka aftahansan yahay alxana min bacdin bay qaarka yarwaada marka ablaqa inuu wixiisi ka caddayn og yahay oo ka aftahansan yahay marka soomaalida waa yidhahdaan aftahan iyo afgarooc iyo bay yidhahdaan oo waxaad arkaysaa afgarooc waa layaa midka aftahanka ahayn macnaha wixiisa caddaysan karin marka falacalla waxaa laga yaabaa bacdakum qaarkiin an yakuuna ablaqa min bacd qof isagoo xaqii lagu leeyahay qofka kala duudsiinayaa jira oo bannaan marinayo oo aftahana baa jira marka labadii qof markay doodaan oo qof walba warkiisii sheegto waxaa laga yaabaa buyo nebigu inuu midkiin midka kale ka aftahansan yahay fa axsab oo aan u maleeyo markaa aan u maleeyo fa axsib oo aan u maleeyo xasiba waxay ka mid tahay la kordhigi karo la hoos dhigi karo xasiba iyo yaxsib yaxsab fa axsibo aan u maleeyo annahu saadiqun inuu run sheegaayo kii abtahankaay wuxuu sheegaya aan u maleeyo faaqdiya lahu aan markaa u xukumo faaqdiya lahu aan u xukumo isaga markaa oo bayinadiisa iyo waxa weeye aftahanimadiisa iyo dhaar intu wax isku daro u bannaan mariya qofkaan waa waxaan looyarada iyo dhibaatada maanta looyar bay utegayaan lacag baa la siinayaa been buu kuugu doodayaayo anaa bannaan marinaya buu leeyahy dulmi weeye faman qadaytu faman ruuxii qadaytu aan u xukumo lahu isaga bixaqi muslimin qof muslima xaqiis ila isagaa garanaye fainamaa hiya qidcatun mina min annaar fainamaa in kale maa hiya xukumka aan uxukumay waxa weeye xaqa aan uxukumay qidcatun wax yar oo laga gooyey min annaari naara qidca waa macnaha jaan naara oo loo gooyey xoolaha uu qaatay naar bay ku noqonayaan wey muxuu marka samaynaa falyaxmilhaa ha qaato ow liyadarahaa ama ha isaga tago ha ila isagaa oge jalaba buu yidhi waa bifatxi aljiim waa ikhtilaatu laswaat markay isdhex galaan oo buuqayahaw haddaba liyadarahaa falyaxmilhaa ha qaato ow liyadarahaa ma aha in loo ogolaanayo waxa weeye macnaheedu isagu waa og yahay xaqiiqada qofkan waxaan markuu aftahanimo ku qaatay hebel waan ka raayay buu kuleeyahay bannaan baan mariyo waa duudsiiyey he waa og tahay markee maxkamadda ilaahay see u duudsiinaysa hadhow maxkamadda aakhiro see u duudsiinaysaa qofkaan haddii maanta aad waxa weeye qaadiga u muujisid inuu qofkaana xaq kugu lahayn khatar weeye marka xadiidkan marka waxaynu ka faa'idaynaa isagana kow marka ugu horraysa fiihi ana anabiya sala allahu alayh waali wasalam laa yaclamu algeyb horta nebiguna si cilmi qeybka ogeyn baynu ka qaadanaynaa marka ugu horraysa leannahu hadduu cilmi qeybka og yahay waxyaalaha baatinka oo qarsoon nebigu hadduu og yahay wuxuu odhan lahaa isla markaba hebelow adaa khaldan sow ma aha sidaa daraaddeed buu u leeyahay innamaa ana basharun milukum hay anigu cilmi qeyb ma ogi cilmi qeyb ma ogi anigu waxa weeye xukumka markii la ii keeno daahirka wixii qof walba dhegaysiga aan dhagaystaan idinku kala xukumaya ee cilmi qeyb anigu ma ogi falaa yajuusu haddaba ma bannaana in waxa weeye nebiga calayhi salatu salaam booskiisa la dhaafiyo oo la yidhahdo cilmi qeybku og yahay arrintaa lama ogola oo nebigu cilmi qeybka ma oga ha qul laa yaclamu man fi samaawaati ardi lgayba ila allah qul laa amliku linafsii nafan walaa daran ila ma shaa allah walow kuntu aclamu algayba lastaktartu min alkhayr marka nebigu cilmi qeybka ma ogeyn wax biri dhacayana ma uu ogeyn sidaa daraaddeed ba gabar yara oo waxa weeye buraanburaysaa waxay tidhi wa fiina nabiyun aroos bay ahayd yaclamu maa fii kadi ka joog buu yidhi laa yaclamu maa fii kadi ila allah ilahay mooye cid kale ma oga wax biri dhacaye laba waxaynu ka qaadanaynaa annahu yajuuzu calayhi sala allahu alayh wasalam fi umuuri alaxkaam nebiga calayhi salaatu wassalaam waxyaalaha axkaamta ah oo xukumka ah way dhici kartaa inuu waxa weeye xukumo waxa weeye isagu sida daahirka ah buu xukumaya sida daahirka ah oo way kala duwan tahay fadwada iyo xukumku waa kala duwan yahay nebiga haddii su-aal la weydiiyo oo diin iyo waxa weeye fadwo la weydiiyo haddii xataa uu ku ijtihaado ilaahay baa sugaya oo waxa weeye markaa u caddaynaya hadduu waafaqana waa loo daynaya laakiin xukum markay noqoto xukumka daahirka sida qaadiga maanta maxkamadda fadhiya oo wax u xukumo ayaa nebiguna wax u xukumi jiray oo daahirkaa la xukminaya leannahu baatinka lama oga sidaa daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa culummadu markay arrintan ka hadleen waxay yidhahdeen arrintan oo kale sida imaamu nawowi uu leeyahay xadiidkan iyo axaadiidta macnaha nebiga in waxa weeye waxyi uu kusoo degaya iskama hor imaanayaan sababtu waxa weeye imaamu nawowi waxa uu leeyahay sababtayna isaga hor imaanayan waxa weeye tacaarud ma jiro leanna sababtu waxa weeye nebiga calayhi salaatu salaam xukumka wuxuu xukumayaa si daahira bayine labadaa qof oo doodaya waxay ku hadlaan baa la xukumaya in qofka waxa qalbigiisa ku jira cidima oga ilaahay baa og saa daraaddeed qaadiga markii loo keeno leanna arrintan waxaa la rabaa ilaa yawmi alqiyaama in lagu dhaqmo haddii nebiga ilaahay sugi lahaa oo waxa weeye loo caddayn lahaa kan gar daran yaa qaadiga u caddaynaya ilay waxyi kusoo degi maye marka waxaa la rabaa qaacido lagu socdo oo nebigu tashriiciyo saa daraaddeed xukumka markay noqoto nebiga calayhi salatu slam wuxuu fiirinayaa labadaa qof oo u yimid waxa ay ku hadleen baa la xukumaya laakiin waxaa loo caddaynayaa haddii qofkaasi waxaas uu xaqdarro ku qaatay inaynan xalaal u noqonaynin cinda allahi subxaana wa tacaala ha leanna isagu waa og yahay inuu xaqdarro waxaan ku qaatay wuu garanayaa ha amaa hadday arrintu fadwo tahay oo cibaado iyo waxyaala kale iyo fadwo ay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam hadduu xataa ku ijtihaado sidii maalintii beder oo kale nimankii asaarada ah in la sii daayo fidye laga qaatiyo in kale markay ku ijtihaadeen waxa weeye waa si aayaduhu kusoo degeen oo waxa weeye ilaahay uu cafiyey laakiin sawaabtu ay ahayd sidii cumar uu maray sidaa daraaddeed marka fadwada iyo waxaa kala duwan qadaha qadaha waxaa la rabaa markhaantiyaashaada keenso ama dhaaro oo dhaar iyo waxa weeye lagu kala saaro sidii axkaamta sharciga lagu caddeeyey sideed waxaan ka qaadanaynaa qowluhu uu nebigu yidhi falyaxmilhaa ow liyadarhaa ma aha takhyiir tahdiid baa la yidhaahdaa oo waxay la mid tahay ilaahay aayadaha qur-aanka uu ku leeyahay icmaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya falyumin falyu'min man shaa a falyu'min ha rumeeyo qofkii doona waman shaa falyakfur ama ha gaalooba kii raba aayadahaasoo kale la mid tahay tahdiid baa la yidhaahdaa tahdiidkaana waxa weeye meelo badan baa loo isticmaalaa dadku soomaalidba waa isticmaalaan ilmaha ilmaha samee waxaa rabtid waxa waa tahdiid marka waa waxa weeye waa canaan iyo tahdiid qofku ama ha qaato ama ha ka tago ciqaab baad sugaysa weeye iyo cadaab waxa weeye haddaba ha ku talagala wey alxadiidu sabcuun bacda talaatimiya saddex boqol iyo toddobaatan xadiidka can cabdiraxmaan can cabdiraxmaan ibni abi bakrata ma aha abu bakr sidiiq waa abi bakrata nufeyc baa la yidhaha ibn xaaris baa la yidhi cabdiraxmaan wiilkiisaa marka ka warinaya cabdiraxmaan ibna abi bakrata radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi katabtu abi kataba abi aabbahay baa qoray wa katabtu lahu anaana u qoray ay macnaha tan hore waxa weeye kataba abi aabbahay baa wuxuu warqad u qoray qaadi uu isagu dhalo wiilkiisii oo kaleoo qaadi uu warqad u qorayy laakiin anaa u qoray uu leeyahay aabbahay waa ii yeeriyee anaa u qoray wa katabtu lahu anaana u qoray yaa loo qorayey ilaa cubaydillaahi ibna abi bakrate waa wiil isaguu dhalay marka saxaabigan la yidhahdo abu bakra ayaa labadan wiilba dhalay kan xadiidka warinaya oo cabdiraxmaan oo qoraya iyo kan qaadiga ah oo markaas magaaladan soo socota qaadi ka ah wa huwa ay cubaydillaahiba waa cubaydilaahigaas warqadda loo qorayo wa huwa qaadin isagoo qaadiya qaadi ka ah meesha la yidhaahdo bisajistan waa dhulkaa faris iyo xaggaa markii la furtay isagoo qaadi ka ah ayaa aabbahay warqad u qoray muxuu ugu qoray anlaa taxkum ha kala xukumin bayna tnayni laba qof ha kala xukumin wa anta adigoo khadbaanun caraysan fa innii anigu samictu rasuula allahi sala alla ly slam yaquulu rasuulka ilaahay baan ka maqlay oo odhanaya laa yaxkum axadukum laa yaxkum axadun qofna yuunan kala xukumin bayna tnayni labo wahuwa khadbaanun isagoo caraysan wa fii riwaayatin laa yaqdiyanna yuunan kala xukumin xakamun bayna tnayni wahuwa khadbaan isagoo caraysan saxaabigan marka wiilkiisii baa qaadi noqday oo sajistaan qaadi ka noqday wiilkiisii oo kale u yeeray cabdiraxmaan wuxuu yidhi ii qor warqadaan waxaan ku yeerinayo wiilkiisii buu marka warqad u qoraya wuxuu yidhi ha kala xukumin waxaan kaala dardaarmayaa laba qof ha kala xukumin adoo caraysan sababtu maxay tahay nebigaan ka maqlay oo odhanaya yuunan qofku kala xukmiin laa yaxkum axadun ay axadun min almuslimiin bayna tnayni laba qof iyo ka badanba wahuwa qadbaanu isagoo caraysan waka ama laa yaqdiyanna xakamun mid wax xukumayo yuuna kala xukumin bayna tnayni wahuwa qadbaan marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa kow fiihi annahu yaxrumu inay xaaraam tahay cala alqaadi xaaraam ka tahay inuu wax kala xukumo isaga oo caraysan xaaraan bay ka tahay waka sababtu waxa weeye looguna diidayo haddee labadii qof ma dhegaysan karo oo qofku waa qalayaanu dembi baa layahay qofku markuu caroodo dhiiggiisaa isbedelayo oo waxba ma dhegaysan karo wixiina ma fahmi karo cillada marka loogu diiday waxa weeye qadabka loogu diiday waxa weeye waa qalayaanu dami dhiigga qofka markuu caroodo waxay yidhahdeen culammadu dhiigga wadnaha ayaa kululaanaya hadhow marka jirkiisii oo dhan baa kacaya xididadiisaa kacaya ma dareemi karo mana fahmi karo arrintii carabaa waxa weeye buuxinaysa marka waxaa dhici karta inuu xaqdarro xukumo saddex waxaan ka qaadanaynaa alxaqa alculamaa culammadu waxay haleeshiiyeen oo ku dareen arrintan qadabkaa wax walba oo arrintaas oo kale keeni kara waxa weeye sida gaajada qabowga mashquulka qofkii hami iyo feker uu hayo waxa weeye welwel waxaasoo dhan ayay waxay yidhaahdeen waa la mid sababto waxay tahay cillada loo diiday waxaa la rabaa qofku markuu wax kala xukumayo labadan qof inuu dhegaysto fekero tartiib u fekero wixii uu si fiican u fahmo ay u caddaato qofka gardaran afar waxaynu ka qaadanaynaa idaa xakama haddii uu xukumo fii bacdi hadihi alaxwaal qaadigii haddii xukumo isagoo caraysan iyo wax la mid ah oo uu xaqa asiibo xukumkii waa fulayaa laakiin hadduu xaqa waafaq uu khilaafo waa lagu celinayaa xukumka ha waa lagu celinayaayo waa waxyaalaha hadda racfaanka iyo loo sameeyo oo racfaan baa laga qaadan karaa oo laleeyahay ninkaani qaadiga waa ku khaldamay masaladii maxkamadda saraa loo gudbiya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan annusxu lilmuslimiin dadka in loo naseexeeyo laa siyamaa wulaati lumuur dadka xukumka haya in aada loogu naseexeeyo oo waxa weeye axwaashooda laga warqabo leannao saxaabiga waad ujeedaa su ugu naseexaynayo wiilkiisii oo waxa weeye qaadi noqday weliba qofku awlaaddiisa iyo aad uu uga warqabo u naseexeeyo ayaa laga qaadanaya xadiidka xadiidka ku xiga alxadiid alxaadi wasabcuun bacda talaatamiya saddex boqol iyo toddobaatan iyo kow abi bakr waxaa laga warinaya xadiidkaana wacan abi bakrin abi bakr sidiq radia allahu canhu weeye kani marka abi bakrin haddii la yidhahdo waa abubakr sidiq abi bakrata haddii la yidhahdana waa waa saxaabi kale oo reer daa'if ahaayo maalintii daa'if buu islaamay baa leh marka bakra asalkeeda waxaa la yidhahdaa bakrada waxaa la yidhahdaa bahashaan goobaabinta ah oo ceelka biyaha lagaga soo saara iyo ayaa la yidhaahdaa oo waa tan hore abibakrata taasaa la yihahda wacan abi bakrin radia allahu canhu abubakr sidiiqi qaala waxau yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay sl rasuulka ilaahi waxa uu yidhi alaa unabi'ukum alaa waa xarfu tambiih wey alaa unabi'ukum miyaanan idinka warramaynin waa idinka warramayaa weeye biakbari lkabaa'ir maka nebigu isagoo jooga oo weliba kacbada jooga ayuu xadiidkan saxaabada u sheegay alaa unabiikum biakbari alkabaa'ir kabaa'irta kuwa ugu waaweyn akbar waa waxa weyn weeye biakbari alkabaa'ir kuwa ugu waaweyn ma idinka warramaa talaatan saddex jeer buu nebigu kusoo celceliyey markaasi waxay yidhahdeen belaa nooga warran rasuulka ilaahi qaala waxau yidhi al-ishraaku billah ilahay in shirki loo sameeyo waa kan ugu weyn waa gaalnimo iyo shirki wa cuquuqu lwaalidayn waalidaynta oo caaq lagu noqdo qaala waxa uu yidhi saxaabigii warinaya waa abubakare wa kaana muttaki'an wuu uu saasuu u dangeegay dangeeg baa la yidhahdaa ama jiqlaysi markuu qofku waxa weeye uu suxulka saa ugu jiqlaysto wa kaana muttaki'an wuxuu cuskanaa oo waxa weeye uu saasuu ugu tiirsanaa derbigee fa jalasa waa soo fadhiistay markuu laba sheegay uu yidhi al-ishraaku billahi wacuquul adin ayuu soo fadhiistay fa qaala markaasuu waxa uu yidhi ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور ذنوبته waaweyn waxaa ka mid a qowl zuurka waa kalaan baatila in lagu hadlo oo been iyo kedib iyo wax walba wa shahaadatu zuur markhaanti beena in laga kaco oo markhaanti beena la furo qaala wuxuu yidhi saxaabigii famaa zaala kama zuulin yukariruhaa inuu ku celcelinaayo xataa qulnaa ilaa aanu ka nidhi laytahu sakata ilaa aanu u turnay oo nidhi allah hadduu iska aamusi lahaa xadiidkaa markaa wuxuu inoo caddaynayaa nabiga calayhi salatu salaam saxaabada ayuu waaniyey mawcidaa la yidhaahdaa wuxuu u sheegay oo ku dembihiyey saddexdan dembi oo aad iyo aad u waaweyn oo waxa weeye dunuubta khatarta ah ka mid ah oo shirkiga iyo xuquuq ulwaalidayn iyo qowl zuur wa shahaadat zuur haddaba waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa marka ugu horraysa in dunuubta loo qaybinaayo laba qaybood asaqaa'ir waalkabaa'ir kabaa'ir wasaqaa'ir baa loo qaybinaya dunuub waaweyn iyo dunuub yar yar ilaahay baana yidhiba in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddaad ka dheeraataan kabaa'ira maa tunhawna canhu waxa waaweyn oo laydinka nahiyey kabaa'irta laydinka nahiyey haddaad ka dheeraataan nukafir cankum sayi'aatikum ay saqaa'irtii waa laydiin dhaafayaa ee culamadu ku fasireen laakiin culammada waa isku khilaafeen waxay isku khilaafeen laba dhinac cadadka kabaa'irta waa la isku khilaafay inteebay kabaa'irtu la-eg tahay waa la isku khilaafay oo cadadkeeda qaar waxay axaadiis bay ka qaateen alkabaa'iru sabca alkabaa'iru tisca keenaysa laakiin culammada qaar waxay yidhahdeen sida cabdullahi bn cabbaas iyo inay toddoba noqoto waxay uga dhowdaa inay toddobaatan noqoto sidaa daraaddeed baa kitaabka uu qoray xaafid dahabi kitaabkiisa alkabaa'ir dhowr iyo toddobaatan buu gaarsiiyey oo waxa weeye adilo u keenay marka taas waxa weeye sida raajixa inay dunuubtu aad u badan tahay dunuub kabaa'ir see lagu dadbinayaana waa laisku khilaafay calaamada lagu garanayo maxaa weyn maxaase yarna waa laisku khilaafay calaamadaha marka loo dejiyo lagu garto tacriifteeda waxaa ugu wanaagsan in la yidhaahdo sida sheekh islam ibn temiya uu yidhi iyo culummada kaleba in sidaan lagu fasiro oo la yidhaahdo dunuubta kabaa'irkaa waxa weeye waa maa fiihi xaddun fi dunya wixii adduunka xad loo dhigay sinadii khamrigii qatligii waxaasoo dhan baa soo gelaya xuduuddii aynu soo marnay kitaab alxuduud iyo qisaas iyo aynu soo marnay wax alla wixii ku soo arooray waxa weeye waa dembi kabaa'ir sidaa daraaddeed buu ka bilaabay waxa weeye xaafid dahabi waxyaalaha nusuustu caddaysay oo xuduudda iyo ayuu aad ugu soo arooriyey sidoo kale waxaa ka mid a oo waciidun fi laakhira waciid baa loo yaboohay aakhiro qofkii saas sameeya wuxuu leeyahay dembiga saasaa loo cadaabaya dhibaatadaasuu leeyahay la yidhaahdo aw khutima ama lagu dhammaystiro oo lagu khatmiyo bilacna macnaha qofkii saa iyo saa sameeya nacladda ilaahay ha ku dhacdo aw qadab ama ilaahay oo carooday ow nafyi iimaan ama iimaanka laga nafiyo ha wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqa deriska in la dhibo waa min alkabaa'ir leanno iimaankii baa laga nafiyey ow amase dukhuulu ljanna jannada inuu galaa loo diido waxaa layihi janno ma gelayo qofkii saa sameeya calaamadahaasoo dhan dembigee laga helo fa huwa kabiir waa kabiir wixii dunuubta calaamadaha aan laga helin ayaa markaa la yidhahdaa saqaa'ir oo waxa weeye la yidhaahdaa waxaynu kaloo xadiidka ka qaadanaynaa ana acdama adunuub ashirku billah dembi kan ugu weyn nebigaaba la weydiiyey oo allah subaa markii la weydiiyey nebiga waxaa la yidhi dembi kala gala kii ugu weyn an tajcala lilahi nidan wahuwa khalaqaka ilaahay inaad shirki u samaysid ood wax kale la caabudid isagoo keligii ku abuuray ilaahayna waxau yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa qofka ku dhinta shirki isagoo samaynaya ilaahay uma dhaafo naar buuna geeyaa qofkii ka soke ku dhinta oon shirki ku dhiman oo muslima laakiin dunuub kale samaynayey wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ciduu doono ilaahay waa u dhaafaa waa wixii aan gaalnimo qofka gaarsiinin laakiin wixii gaalnimo gaarsiiya sida tarku salaa iyo salaadoo laga tago oo waxa weeye la inkiro iyo juxuudkeeda iyo wixii gaalnimo gaarsiiya kuma jiraan oo waa shirki bay noqonayaan wixii gaalnimo gaarsiiyaa sidoo kale waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka xuquuqda ugu waaweyn bacda xaqi illaahi xaqa ilaahay markii laga yimaado xaqa ku-xiga waa xaqa waalidiinta waa labada waalid hooye iyo aabe ilaahay baa yidhi waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir marka qofka waxa ugu xaq badan labadiisa waalid aabbaha iyo hooyada weliba hooyadaa sii xaq badan saddex jeer bay ka xaq badan tahay marka culummadu waxay yidhahdeen dhinac kale marka laga eego ninka waxa ugu xaq badan hooyadi qofka ugu horreeya weeye markii ilaah iyo rasuulka laga yimaado hooyadaabaa kuugu xaq badan waxay culimmadu yidhahdeen marka amaa qofka dumarka ah waxa ugu xaq badan ninkeeda marka saasay u kala duwan yihiin bay yidhaahdeen xuquuqdii waa ku wada leeyihiin waalidku xuquuq bay leeyihiin ninkii xuquuq buu leeyahay laakiin yaa xaq badan markii la yidhaahdo waxay yidhahdeen ninka waxa ugu xaq badan oo ugu horeeya waa hooyada waa inuu xaqeeda gudo naagtana waxa ugu xaq weyn ninkeeda saas ayaa waxa weeye adilo badan baana laga soo qaatay oo aad iyo aad u fara badan oo nebigu yidhi maaragtay xuquuqda uu ku caddeeyey ninka xaqa uu ku leeyahay naagtiisa inay aad iyo aad u weyn tahay soomaaliduna aad bay ugu tuntaan oo waxa weeye aad iyo aad ayay arrintaa u dayacaan waxaanu kaloo ka qaadanaynaa nusxu nabiy sala allahu alayh waali wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam ummadiisa inuu u naseexeeyey xaqiina soo gaarsiiyey wax walbana uu caddeeyey waxaanu kaloo ka qaadanaynaa xusnu tacliimihi sala allahu alay slam suu nebigu wanaaggii uu dadka wax u berayey oo waxa weeye uu aad ugu waadixiyey oo intuu baraarujiyey ayuu markaa iyagiyo diyaara uu wixii u sheegay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa labadan dembi oo khatarta ah oo waxa weeye ah shahaadatu zuur wa qowlu zuur dembiga ay leeyihiin aad iyo aad inuu u wen yahay waxa baabka loo keenayna waa saas inaan markhaanti beena la furin alxadiidu athani wsabcuun bacda talaatimiya can cabdillahi bni cabbaas can ibni cabbaas radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alay slam qaala nebigu waxa uu yidhi buu yidhi low yucda annaasu low yucdaa haddii la siin lahaa annaasu dadka bidacwaahum wax walbo ay sheegtaan haddii la siin lahaa la dacaa naasun dad baa sheegan lahaa dimaa'a rijaalin dheg dad dhiigood bay sheegan lahaayeen wa amwaalahum iyo maalkooda walaakin saas maahay hase yeeshee alyamiinu dhaar waxaa laga rabaa cala almuddaci calayhi ala almuddaci cala almuddacaa calayh kan waxa weeye wax lagu sheeganayo almuddacaa calayhi kan wax lagu sheegtay dushiisa ayaa waxa weeye dhaarta laga rabaa xadiidkan si kaluu bayhaqi ku wariyey waana oo saxiixa oo sheekh albaani xadiidkii kuwa saxiixinaya kutubtiisa saxiix aljaamica iyo wuxuu leeyahay riwaayaddaas waxay ahayd albayinatu cala almuddaci albayina caddayn waxaa laga rabaa cala almuddaci kii wax sheegtay walyamiinu dhaarna waxaa laga rabaa calaa man ankara ciddii wax inkirtana dhaar baa laga rabaa waka xadiidkaa marka qisuu lahaa baa la yidhiyo culamadu waxay dhan laba naagood baa meel wax ku wada tolanayey oo waxa weeye waxbay toltolayeen oo maxaad iyo markaasaa labadoodii mid ka mid ah ayaa midii kale waxay ku mudday maxaadkeedii markay ku mudday ayaa dhiig ka yimid gacantii oo waxa weeye ay dhigtay way isqabsadeen way ku inkirtay marka cabdullahi ibni cabbaas baa loo keenay markaasuu waxa weeye waaniyey oo wuxuu yidhi low yucdan nebigaan ka maqlay oo odhanaya low yucda naasu haddii la siin lahaa dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum markay dacwo iska sheegtaan hadda naagtan waxay tidhi gabad naagtan kalea igu mudday oo dhiigga iga keentay haddii la iska xukumi lahaa oo aan bayine iyo markhaantiyaal iyo waxba la weydiin haddee dadku maalin walba qof walba qofku intuu qabsada maal baan ku leeyahay warsii maalkiisa dee dulmi baa imaan lahaa waa la isdhici lahaa marka marka wuxuu yidhi low yucda annaasu haddii dadka la siin lahaa bidacwaahum dacwadooda wax lagu siin lahaa ee bisababi dacwaahum waxay sheegtaanba haddii la siin lahaa ladacaa waxay sheegan lahaayeen naasun dadka qaarkood dimaa'a rijaalin oo waxay odhan lahaayeen dhiig baan ku leenoo ninkaa nin buu naga dilay ha magtayadii hanala ka siiya ama hanaloo qisaas ama wa amwaalahum maal bay ku sheegan lahay waxay odhan lahay maal baan ku leeyahay walaakin al- albayinatu cala almuddaci bayinada waxaa laga rabaa iyo caddaynta qofkii wax sheegtay walyamiinu dhaarna waxay ku waajibtay walakina alyamiinu cala almuddacaa calayhi kii wax lagu sheegtayna dhaar baa laga rabaa axaadiis hore oo aan soo marnay buu la macnayaa marka xadiidku waxaanu ka qaadanaynaa marka xadiidka kow marka ugu horeysa qaala waxa uu yidhi ibnu daqiiq alciid alxadiidu daliilun daliil wuxuu u yahay xadiidkani calaa annahu laa yajuuzu alxukmu inaan xukum la xukminaynin ilaa in lala yimaado waxa weeye bilqawaaniin asharciya sida sharcigu u dejiyey in lagu xukumo maahee si kale wax lagu xukumi maayo taasna waxa weeye uu sharcigu u dejiyey albayinatu cala almuddaci bayinada marka waa markhaanti inuu la yimaado ama waxa weeye dee wax cad inuu la yimaado mar amaa qofkii haddii uu uqirto wixii waa la siinaa haddii uu uqiran waayana waxa weeye daar baa ku waajibtay waxaynu marka ka qaadanaynaa bayinada waxaa laga rabaa qofka wax sheeganaya sababta looga rabana waxay tahay asalku waa albaraa'a asalku waxa weeye qofna inuusan qof wax ku lahayn haddii marka qof uu qof wax ku sheegto isagaa asalkii ka guuray oo wax uunan qofkaanu u qirayn buu sheegtay waxaa leeyahay caddayn la imow hadduu caddayntii la yimaado waa lagu xukuma laba markhaanti buu keenay qaadigu waa xukumaa si baa leeyahay qofkan xaqiis waa loo xukuma wuu keeni waayey caddayn buu keeni waayey kanaa waxaa leeyahay haye ma qiranaysaa xaqan lagugu leeyahay mise waad dhaaranaysaa hadduu yidhaahdo waa qiranayaa oo waa igu leeyahay qofkaan wixiisi waa siinayaa khalaas haddii uu qiran waayo dhaaraa laleeyahy kitaab mar wuu dhaaranaya hadduu dhaarto halkaa ka bax baa laleeyahay kii wax sheeganayey waxba kuma ligid qofkaan ha amaa aakhiro marka la tago qof walba ilaahay baa og ilahay baa kala xisaabinaya laakiin qaadigu daahirkaasuu raacaya isaga qaacidadaasaa la siiyey ee waxa weeye asalku waa saas waxaanu kaloo ka qaadanaynaa xadiidka kownu lyamiini fi jaanib almuddaca calayhi sababta looga dhigay waxay tahay baraa'a sliyu haystaa leanna sababta waxa weeye asalku waxayd inaan qofna qof wax ku lahayn afar waxaan ka qaadanaynaa alxikmatu xikmada ku jirta fii cadami qubuuli dacwa almuddaci waa nebigaa sheegay xikmada ku jirto oo wuxuu yidhaha haddii dadka la siin lahaa waxaa weye dee qaarkood baa iska sheegan lahaa law yucda annaasu bidacwaahum ladacaa rijaalun rag baa ladacaa way sheegan lahaayeen rijaalun dimaaa rijaalin dhiig dad bay iska sheegan lahaayeen iyo maalkooda laakiin bayino waxaan ahayn iyo caddayn waxba lagu heli maayo wey waxaanu kaloo ka qaadanaynaa oan halkaa ka ogaanaynaa qaacidadan qaacidada weyn oo waxa weeye min qawaacid alqadaa ah oo maxay tahay qaacidadaas oo waxa weeye axkaamta aad iyo aad macnaha qaacidadaana qaacido weyn wey albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar waa qawaacidda maxkamaduhu ku dhisan yihiin bay ka mid tahay oo haddii uunan qofkii caddayn la imaanin dhaar baa la siinay maxaa la yidhahdaa bayina marka albayina waa ismi likulli maa abaana alxaqa wax walba oo xaqa caddeeya ayaa bayina la yidhahdaa wa adharahu muujiya shuhuudda iyo markhaantiga ayaa ugu horeeya qaraa-in iyo waxa weeye maaragtay qaraa-in xaalka oo waxa weeye la arko ama luqadka ninkii wixii qofkii ka dhumay calaamadihii uu sheegto oo kale waxyaalahaas oo dhan baa bayinada ay ku sugnaataa marka waxaa ugu horeeya markhaantiga in la helo sidaas ayaa waxa weeye ugu habon qaala ibnu rajab waxa uu yidhi kullu caynin wax walba oo lam yadacahaa saaxibu alyad qof walba wixii uu sheegto oo waxa weye markaa una gacanta ku haynin qofkii la yimaada sifadeedii iyo tilmaanteedii iyo awsaafteedii oo haddii ay luqad iyo waxaa tahay sidaynu luqada kusoo marnay waxaa la siinaa markaa waa laga aqbalayaa calaamadahaas iyo qaraa-inta uu leeyimi laakiin haddii uu wax ku sheeganayo qofkan oo xoola ku sheeganayo albayina albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar wallahu aclam wabillahi tawfiiq halkaa ayuu ku egyahay baabu kitaabu alqada waxaana ku xiga kitaabu alacima